halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka soomaalida qaarkood dhegaystayaal waxaad haatan kusoo dhowaataan barnaamijyo ku saabsan daryeelka caruurta iyo madadaalada dhallaanka ugu horrayn kusoo dhowaada barnaamijka kulanka waalidiinta
waad salamantahay dhegeysta kusoo dhowo markale barnaamijka kulanka waalidiinta barnaamijkan ayaan waxaan cagta ku saarnaa oo aan dhegeysta kugu siinaa nasiixooyin iyo hababka ugu fudud oo aad waalid ahaan u siini karto caruurtada bilowga ugu wanaagsan ee nolosha sirta dhabta ah ee cunida cuntada caafimaadka leh ee nafaqada isku dhelitiran waa in aad xadado kalooriga cuntadaada si aad isugu dhelitirto tamarta aad isticmaasho iyo midda aad hesho haddaad cunto mise aad cabato in ka badan jirkaaga inta uu u baahan yahay miisaanka ayaa kugu kordhaa waayo tamarta aad adeegsanin buruur ahaan ayaa loo keediyaa haddaad cuntada iyo cabitaanka aad isku yaraysana miisaanka ayaa kaa go'a waxa weeye inaad caruurtaada siiso cunooyin noocyo badan oo aad hubsato in ay helayaan nafaqada isku dheelitiran oo jirkoodana helayo nafaqada uu markaasi u baahan yahay ila jaanqaad anigoo ah farxaan cali mukhtaar maanta barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah docor cabdi shucayb oo ah dhakhtar caafimaad guud oo ka howlgala caasimadda nairobi kulanka waalidiinta waxaa laga dhagaystaa kenya soomaaliya iyo etoobiya oo waxaan rabnaa inaan maqalno afkaartaada laga yaabaa inaad leedahay su-aal ku saabsan waalidnimada oo aad jeclaan lahayd mid ka mid ah khuburadeena inuu ka jawaabo ama laga yaabo inaad haysid nasiixooyin caawin kara waalidiinta kale xusuusnow kani waa barnaamijka kulanka waalidiinta ee adiga lagugu talagalay sidaasi darteed hobso inaad nagala soo xiriirto facebook ee kulanka waalidiinta ama noogu soo diro fariintaada whatsapp lambarkuna waa plus laba shan afar toddoba saddex labo ewer saddex labo toddoba saddex sagaal waan kaaga fadhinaa oorahdaada iyo afkaartaada dhegaysta hayloobin waxaa inoo xiga barnaamijka sisima shiko sheeko isla hadda la soco si aad u dhegaysato barnaamij kale oo xiisa iyo xamaasad xambaarsan adiga iyo caruurtaada maanta barnaamijka sisima sheeko sheeko waxaa ka mid ah waxyaabahay caruurta ku maqli doonaan
adaa mudan barabaroolay maadaama aad soo heshay hadiyadaadii aan kuugu talagalay dhab ahaantiina aad ayaan uga walwalaynaan waayay waa tahay ka hor intaanan wax ka weydiinin doctor cabdi shucayb barnaamijkeena maanta aan wada dhagaysano sida ay uga falceliyeen waalidiinta bariga africa waan weydiinay iyaga caruurtooda cunto nooce ah ayay jecel yihiin markay da-dooda u dhexayso saddex ilaa iyo sideed sano waana kuwan jawaabahooda ilmiheyga waxa inta badan ay aad u jecel yihiin hilibka digaaga tan kaleeto waxay aad u jecel yihiin subaxa oo kaleeto qoracda in ay ku cunaan hilibka tan kaleeto waxay aad u jeceliin casirada oo kaleeto marka ay soo kacaan shaaxa in ay ku cabaan jibs amaba cabitaan ilmaha halo xilligaas waa xilliga laga taxdiro ama waa xilliga ay korayaan ay u baahan yihiin in la gooni lagu hayo waxa si aad ugu fiican in la siiyo u habboon waa cuntada qudaartay u badan tahay caanaha iyo xanaana gooniya oo si gooniya loo ilaaliyo caruurta waxa ay jecel yihiin midda koowaad waxaa weeyaane oo aad ay u jecel yihiin waxaa weeyaane caanaha caanaha aad bay u jecel yihiin waxaa kaleeto ay jecel yihiin kalluunka malayga waxaa kaloo ay jecel yihiin sareenta waxaa kaloo ay jecel yihiin ukunta iyo caanaha xitaa loo yaqaano yogaadka aad bay u jecel yihiin iyo khudaarta sida cambaha tufaaxa dhammaan aad bay u jecel yihiin intaas caano fiyaasi ama baasto ani cunto nafaqa ciyaalka waxaan siiyaa daadad u dhexeysa saddex ilaa iyo sideed jir kaaroodka la shiide viyaasiga la boondeeye viyaasitaamka oo nafaqada ilmaha jirkooda dhiseyso jirkooda bucbuc ka dhigayso oo suurad quruxsan u yeeleysa ciyaalka iyo boorashta iyo cabitaanada oo furuudka ah furuudka liinta sidoo kale waan siiyaa waa tahay doctor cabdi shucayb kusoo dhow barnaamijkeena maxaad kaga falcelinaysaa afkaartaasi waalidiinta oo cuntooyin nooce ah ayaa ku haboon caruurta in la siiyo cuntooyinka ugu haboon waxaa waye horta cunto ma arkano oo inay ahaadaan la rabaa waxyaabaha dufanka inay ku yaraadaan cuntada inayna waxyaaba sokor badanna inay ku yaraadaan cuntada maaragta yaa loo baahan yahy ilmaha markay korayaan waxyaabahaas marka u haboon sida hadda ma arkano aroortii hore quracda oo kale in caano oo loo faat caano oo yani faatka ku yaryahay in la siiyo sida borj uujida oo kale aad bay u fiican tahay ilmaha markay yaryihiin waxyaabaha maarkano hadda anaga markaan halkaan joogno maaragtay oo la siini karto sidii maarkano mukatega oo breadka oo kale oo u fiican yahay waxyaabaha maarkano aad zaaid uga dadaalaysa ilmaha maarkano inaan siinin waxyaabaha aan junk food aan dhahno oo kale ilmaha waxba nafaqa aan jirkooda aan ugeynaynin oo maskaxdooda waxba aan kordhinaynin ka yarayna cuntadooda intaad karayso iyo waxyaabaha maarkano
mararka qaar waxaanu aragnaa caruur nafaqo la-aan ah oo bidhaan xun iyo qaar aad u cayilan oo miisaan weyn maxaa dhaliyaa kiisaska noocaasi oo kale ah maxay samayni karaan waalidiinta si ay uga ilaaliyaan caruurtooda noocyadaasi horta kuwa caatada ah inta badan ee, cilado keenaa jira ciladahaas haddii ma arkano xanuun oo ilmahan ay ku dhasheen hadduu ahayn ee, inta badan haddii cunto ma arkano in ku filan ay helaynin haddii maaragtay ee, biyo iyo ma arkano ee, caafimaad darri iyo ma arkano nadaafad darri oo kale ay ay ma arkano ku jiraan ee, cuntadii iyo nafaqadii ma arkano ee, iyo jirkooda ma aragto waxba saas kuma kordhayo waxyaabaha kale ma arkano poor health services oo kale keenaan waaye ilmaha ma arkano caadina noqda haddii ma arkano maamooyinka advice fiican aan la siinaynin xagga cuntada iyo nafaqada u fiican ilmaha marka xagga maarkanoo ilmaha maarkanoo si xad dhaaf oo maarkanoo u buuran ayagana haataa dhibka inta badan haddii oo waxyaaba maarkanoo genetic aan ahayn oo maarkanoo barkood genetic maarkanoo causes baa iska jira waxyaabaha maaragtay haddii ilmihii active ay ahayn oo iska maaragtay oo mar kastaba iska guri iska jijiifaan waxyaabahaas ayaa maaragtay ama cunto badan la siinayo xad dhaaf ah wixii haddii maarkanoo program ay ku soconin waxyaabahaas inta badan ilmaha maarkanoo sababa inay si xad dhaaf u buurtaan ayagana Ja- activit- a- active in- marka jirkooda uu koraya moogtahay inay very active ahaadaan baa loo baahan yahay markasta soo maa fahmi Eh, haddii markasta ilmihii iska jijiifaan t v waxaas ay iska fiirsanayaan cunto ay cunayaan oo cuntadina xadhaaf oo kale ay tahay si xadhaaf bay u buuranayaan oo maarkino ayagana marka eh, maskaxdooda iyo maarkino caafimaadkooda guud wax weyn baa maarkino ka halaabmaya waxyaalaha marka maali- waalidiinta laga rabo waxaa waaye eh, inay rutiin fiican ilmaha usoo biyaan oo maaragtay cuntayaasha nafaqada leh inay markasta siiyaan ilmaha ilmihii inay si fiican active ka dhigaan oo maarkino oy mashquuliyaan intay karayaan waxyaabaha kale maarkino loo baahan yahay waxaa waaye waxyaabaha oo cuntayaasha oo nafaqada badan aan lahayn oo iska xun oo waxba jirka aan ku kordhinayn sida junk foodska waxaas ilmaha inay ka ilaaliyaan waxyaaba badan oo kalena iyadana oo cuntayaasha ilmaha maaragtay u encourage karay sida hadda eh, advertska cuntayaasha oo zaaid u falfaaliya waxaasaytoo ilmaha maarkino waxay sababi karaan inay si xad dhaaf cuntada u cunaan waxyaabahaas ayagan in in laga ilaaliyo ama si fiican maarkino loo tababaro cuntada nafaqada leh siday u caawisaa caruurta Eh, waxyaaba badan ayaa ka saacidaysa ilmaha horta si fiican bay u korayaan maskaxdooda si fiican bay u kori eh, maskaxda especially qeybaha ma arkino qofka maaragtay oo wax ku fahmo oo memoriga iyo wax kasta ma arkino control kulli qofka markay nafaqadiisa ay si fiican u fiican tahay si fiican u shaqeeyaan marka ilmaha iskuolkii very bright bay ku ahaanayaan psychologia marka ilmaha si fiican bay u korayaan eh, mustaqbalkoodana aad buu u fiicnaanaya mar haddii si fiican ilmaha ma arkino loo nafaqeynayo oo si fiican ma arkino arrimahooda lala soconayo waa kuwee cuntooyinka nafaqada leh ee ku habboon in la siiyo caruurta da-dooda u dhaxayso saddex ilaa iyo siddeed sana cuntayaasha hadda ma arkino wixii oo nafaqada leh eh, horta inay fruits iyo vegetables ay lehan fresh vegetables iyo fruits cuntadaas inay ku jirto waaye caanaha oo kale waad siini kartaa saddexda waqti caano oo faat badan aan lahayn eh, waxyaabaha ma arkino hilib iyo waxaasayta ma arkino cuntayaashood ugu dar kartaa bariiska iyo waxyaabahan caadi anaga soomaali haddaan aan isticmaalno haddii hilib yar uu la socdo caanana aad la siinayso fruitsna aad la siinayso wixii difaacooda hagaajin lahaa wixii jirkooda dhisi lahaa oo dhan waa helayaan waxyaabaha kale ma arkno ilmaha maaragtay inaan maaragtay ayagana aan barno la rabo oo caafimaadka u fiican waxaa waaye biyaha ma arkno biyo cabitaanka waxyaabaha anaga soomaali haddaan nugu dhibka aanta badan waaye marka haddii ilmihii biyo la baro cuntayaasha ay si fiican ma arkino saddexd waqti ay u cunayaan Eh, cuntayaashan inay xaddaaf ahaadaan maaha ilmihiin aad si fiican u train garayso oo inay active ahaadaan maaragtay caafimaadkooda markasta aad ba u fiicnaanaya mararka qaar waxaanu aragnaa waalidiin ku dhibaatooda cunto siimada caruurtooda oo waxay ku qasabtaa inay cunto ku barbaryaan mise ugu hanjabaan maxay samayni karaan waalidiintaasi ee wajaha dhibaatooyinkaasi noocaasi oo kale ah kuna carqaladaysan cunto cunida ubadkooda waxyaaba badanaa ma arkino la rabaa inaad suubis waalid haddaad tahay ilmahan horta waxyaabaha ma arkino cuntada maarad ka hor istaagayo waxyaabaha hadday jiraan oo oo zaaid u mashquuliyo horta inaad ka yarayso waxyaabahaas oo kale hadda haddii waxa t v-ga oo kale oo kale haddii cunugii zaaid isku mashquulina saad oga distract ood ood ma arkino ood maaragta oga jeedin lahayd inaad isku daydaa la rabo adoo aqli isticmaalayo adoona hataa waxyaaba ma arkino ballanqaad waxaas aad soo birin oo barkood yara qaldan waxaas lagu gada hada saas suubisa ama ah, dhakhtar cirbada lagu soo dura hada waxaan suubinaysa adoo waxyaaba noocaas oo kale ma arkino cunugii aad kaga nixinin inaad aqli u isticmaashaa laga rabaa cuntayaasha marka een, ma arkino haddii oo cunugii si fiican ma arkino loola sasabo oo- oo ma arkino eh, oona maaragtay xoogaho maaragtay loo kala zaaid aan loo kala dheereyn laakiin cuntadii hataa waqti ilmaha barkood eh, waxyaabaha maaragtay sababa barkood hataa inay diidaan waxaaway cuntadii markay sugahayaan inaad waqti ku yara qaadato adig u keeni lahaa waxyaabahaas badi inaad maarkino aad ka ilaalisaa lagaa rabaa mar kale waxaa jira waalidiin qaar oo ubadkooda siiya cunooyinka qashin qashinka ah ee sida jibsiga iyo wixii lamid ah maxaad ku talinaysaa walaahi aad bay u xun tahay eh, junk foodska maarkino